halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ayaa goordhoweyd shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho kaasi oo uu kaga hadlay mooshinka isaga ka dhanka ah ee maanta laga qaybiyey xafiiska ama baarlamaanka lagu qaybiyey waxaana arrintaasi warbixin ka soo diray zaynab abuukar ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo goordhow shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada muqdisho ayaa ka hadlay khilaafka u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha iyo sababta uu ku dhashay ra-iisul wasaare cabdiweli ayaa sheegay sababihii ku kaliftay shan iyo labaatanka bishii hore isku shaandhayn kooban oo uu ku sameeyey golihiisa wasiirada oo la aaminsan yahay in khilaafka uu sababay isku shaandhayntaas waxaa loola jeeday in la derdergeliyo howlqabadka golaha wasiirada gaar ahaan waxaan ula jeeday xal uhelidda khilaaf soo dhex galay hay-adaha garsoorka iyo wasaaradda cadaaladda waxaa kaloo loola jeeday in la habeeyo dhaliilo ka jiray wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda isla shan iyo labaatankii bishii oktoobar sanadkaas nasiib darro war qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waxaa lagu sheegay in go'aankii ra-iisul wasaaraha aanay waxba ka jirin wuxuuna madaxweynuhu amray in wasiiradii ay khusaysay aanay u hoggaansamin go'aanka golaha ra-iisul wasaaraha waxaa cad in qoraalkaas madaxweynuhu soo saaray uu si cad uga hor imaanayay dastuurka dalka qodobka aan horay u xusay iyo kala madax bannaanshaha hay-adaha dastuuriga ah ee dalka ra-iisul wasaare cabdiweli oo soo hadal qaaday mooshinka ay ka gudbiyeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in uu sal u yahay mooshinkaasi difaacista wasiir saaxiib la ah madaxweynaha oo isku shaandhaynta golahaasi wasiirada qayb ka ahaa lagana soo abaabulay xarunta madaxtooyada intaa waxaa ka dambeeyey in madaxtooyada laga soo abaabulay mooshin sharci darro ah oo ka dhan ah xukuumadda mooshinkaas oo aan xidhiir la lahayn waxqabadka xukuumadda laakiin salkeedu yahay wasiir la saaxiiba madaxweynaha oo wasaarad kale loo wareejiyey mooshinkaas oo xildhibaano badan iyo bulshaweynta kaleba u aqoonsan yihiin inuu sharci darro yahay loona adeegsaday musuq maasuq wuxuu keenay kala qaybsanaan ballaaran ee golaha iyo hay-adaha kale ee dalka wakhti ay muhiim tahay midnimada hoggaankeenna hay-adaheenna iyo dadweynaheennaba mooshinkan sharci darrada ah wuxuu caqabad ku noqday geedi socodka higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka laba jeeroo hore ayaa mooshinkan si aan waafaqsanayn habraaca baarlamaanka loogu soo bandhigay golaha shacabka balse waxaa xildhibaanadu si cad u diideen in mooshinkaas sharci darrada ah ee halista gelinaya midnimada iyo jiritaanka hay-adaheenna la hor keeno golaha xildhibaanadu waxay si kala go'aan lahayn ugu soo jeedinayeen madaxweynaha iyo shakhsiyaadka kale ee ka shaqaynaya mooshinka in danta dalkeenna ay eegaan kana joogsadaan howlaha socda ee dalkeenna u horseedi kara dibudhac iyo burbur
waxa uu bogaadiyey ra-iisul wasaaraha xildhibaanadii kasoo horjeystay mooshinka ee ka dhanka ahaa xukuumaddiisa ee go-aanka guddoonka baarlamaanka uu ka qaatay mooshinka toddobaadyadii ugu dambeeyay hareeye baarlamaanka maanta oo taariikhdu tahay labada afar iyo labaatankii bishii kow iyo tobnaad labada kun iyo afar iyo tobanka waxaa dhacay iskuday kale oo la doonayey in la dhinac maro xeerka u degan golaha shacabka waxaan bogaadinayaa xubnaha golaha oo ka hortegay iskudaygaas xaqdarrada ah waxaan ka xumahay dad mas-uuliyaddii lagu aaminay u adeegsanaya ama u isticmaalaya dana gaar ah oo ka soo horjeeda qarannimadeenna waxaan ammaanayaa iskudayadii guddoonka golaha shacabka uu isku dayayey in khilaafka lagu xalliyo wadahadal ka baxsan golaha shacabka taasoo anigu mar walba aan diyaar u ahay hase yeeshee ka hirgeli waayey dhinaca madaxtooyada iyo madaxweynaha waxaan sidoo kale soo dhowaynayaa go'aanka guddoonka golaha shacabka oo mar walba u taagan in arrintan lagu xalliyo wadahadal iyo is-afgarad ka baxsan mooshin la soo abaabulo oo kala qaybinaya golaheenna iyo dadkeenna go'aankaygu waxaa weeyaan inaan ku taagnaano dastuurka iyo sharciga arrintaana lagu xalliyo wadahadal iyo wadaxaajood dhinacyada ishayo dhan ay ka soo qayb galaan oo cadaalad ah oo dadkeenna u daneeyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed ayay tahay markii ugu horreysay uu si toos ah saxaafadda ula hadlo isaga oo caddaynaya mowqifkiisa ku wajahan khilaafka isaga iyo madaxweynaha kaas oo hakadgeliyay howlaha dowladda saynab abuukar v o a muqdisho dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaha inaanay weli noo suurtogelin inaan khadka telefoonka ku helno mas-uuliyiinta xafiiska madaxweynaha si ay uga jawaabaan eedaha ra-iisul wasaaraha marka ugu horreysa ee noo suurtogashana waan idiin soo gudbin doonaa dhinaca kalena baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxaa loo qaybiyey mooshin ka dhana xukuumadda ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed hase ahaatee waxaa kulankaasi baarlamaanka mar kala hadheeyey buuq markii xildhibaanada taageersan ra-iisul wasaaruhu ay jeexjeexeen waraaqihii mooshinka islamarkaana ay sharci darro ku tilmaameen mooshinka iyo qaabka loo qaybiyey intaba magaalada muqdisho waxaa mar kale warbixinta nooga soo dirtay wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed kulanka baarlamaanka ayaa wax badan ka duwanaa kulamadii hore ee baarlamaanka iyadoo dhinac kasta uu la yimid hannaan uu doonayay inuu ku meelmariyo qorshihiisa walow dadka ay isha si gaara ugu hayeen waxa ka soo baxaya kulanka maadaama xildhibaano kala afkaar duwan ku madlansanaa xildhibaan cali nuur boodaaye ayaa kulanka kadib u sheegay v o a in baarlamaanka ay ka qaybiyeen mooshin ka dhana ra-iisul wasaaraha kadib markii ay shaqaalaha baarlamaanka oo ay ahayd in ay qaybiyaan ay u arkeen inaanay ku dhiiran karin xaaladda jirta darteed islamarkaana guddoonka uusan la imaanin inuu isticmaalo awooddiisa gaarka ah inkastoo qaarkii diidanaa mooshinka ay jeexjeexeen halka kuwii taageersanaa ama mooshinka wax ka wadayna ay iyagu qaateen
waa kayna horta xildhibaanada diidan mooshinka sidoodaba wax alla wixii diidma ah ama mooshinkaas inuu sii socon ama baarlamaankiis wax shaqaa ka socon waa ujeedada ugu yimaadeen buqan u fureen anagu waxay door dileen iyaguna anaga xataa dooda iyo muranka qayb kala rabno oo meeshii fooda ka dhacdo oo dagaal ka dhaco laakiin waa ka gaabsanay arrintaas waxaan istusnay marka hadiiba mooshinkii shaqaalihii baarlamaanka ay gacan ugeysanayaan oo ay handadaayaan inaan anaga kala wareegno marka mas-uuliyaddaas xildhibaanku shaqada baarlamaanka socota mas-uuliyadiisa qaybuu kuleeyahay mooshinkana sidaasaan ku qaybsanay maanta cid kastoo iyaga oo mooshinka la siiyey oo qaadatay waxay doorbideen inay mooshinkaa iska jeexjeexaan marka ma aana aadayn de mooshinka helin waa ay heleen laakiin waxay doorbideen inay jeexjeexaan ay doorbideen waana u diideen shaqaalihii baarlamaanka inay qaybiyaan marka sidaa daraaddeed hawsha si u socoto nidaamka baarlamaankuna aan xadgudub loogu samaynin wax alla wixii hawsha socodsiinaya anagu waa waa falkii lagu socodsiin lahaa waa samaynay waana la qaybiyey marka waxaa kasoo yeeraya xildhibaanada mooshinka diidan waa un mataqaanaa diidmo oo ilaa hadda macnaheeda la fahamsanayn oy tiro ku difaaci waayeen u aragnamaana ma aha diidmo oo sax ah xildhibaan cabdi barre jibriil oo ka mid ah xildhibaanada kasoo horjeeda mooshinka oo kulanka kadib dibadda baarlamaanka kula hadlay saxaafadda ayaa sheegay in mooshinka xalay hoteelada lagu qaybiyey saakayna iyadoo jeebka lagu wato lala soo galay xarunta baarlamaanka wixii maanta dhacayna aanu sharcigu waafaqsanayn horta waa ogtihiin saakayto baarlamaankii in loo diiday wariyaashii loo diiday goobta loo diiday sababta loo diidayna waxay ahayd khayaamo qarsoon oo la watay oo la yidhaahdo mooshinkii waa la qaybshay codka ha la qaaday ahayd hase haatee tiina waa u suuroobi weyday waad dareemi kartaan waxa saxaafadda loo diiday oo loo qarshay waxaa dhacday in markii aannu hor istaagnay dabacyan waraaqa la qaybsho aannu hor istaagnay in la kalifay oo waraaqaha xaala guryahoodii lagu soo qaybsado boqoshada lagu halkaa kilkishaa la soo wada gashaday oo gadaal inta la fadhiiso hoos isla isaga dhiibay haddee taasna baarlamaan laguma noqon karo sharaf laguma noqon karo sharci darro tii u weynaydoo maanta baarlamaanka ka dhacday waxayna soo xasuusatay xildhibaanadii kumeelgaarka ahaa wixii la samayn jiroo kaleeto tii baa meesha marta ka dhacday gudoomiyihii baarlamaanka ma soo galay ee goobta kulanka oo ma hadlin gudoomiyihii ma hadlin waaba buuq baa hareereeyey qaylaa hareerisay muddo adugu labaatan daqiiqo ah oo aamusa lahaa il dhegaysta lahaa sidaad horey ugu taqaaneen markii la aamisi waayana guddoonkii gadaalbu ka baxsaas u baxa inkastoo kulanka loo diiday saxaafadda oo loo arkeeyey inuu ahaa mid xasaasi ah wax badanna la rabay in laga ogaado ammaankuna la adkeeyey ayaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa la sheegay inay isaga baxeen xarunta golaha shacabka iyagoo dib igu laabtay xafiiskooda madaxtooyada kadib markii la sheegay in guddoomiyuhu isku dayay inuu dejiyo xildhibaanada hase ahaatee ay ka biyadiideen taa oo keentay inuusan kulanka u qabsoomin sidii loo ballansanaa maanta walow xildhibaanada qaarkood ay ii sheegeen in guddoomiyaha uu soo galay kulanka kadibna xildhibaanada weydiiyey in loo qeybiyey mooshinka qaarkii guddoomayna ay sheegeen inay haystaan qaarkii diidayna ay tilmaameen iyaga oo qaylinaya in wax mooshin ah aan goobta la keenin walow sax ahaanshaha wixii dhacayna ay ku xiran tahay hadba sida uu kaga hadlo guddoomiyaha baarlamaanka maadaama saxaafaddu ay dibadda ku sugnayd si kastoo ay tahay warqadda mooshinka ayaa ku qoran in laga bilaabo afar iyo labaatanka bisha oo maanta ku beegan xildhibaanadu ay haystaan shan maalin oo ay mooshinka ku soo aqriyaan kadibna ay doodiisa bilaaban doonto taa oo micnaheedu yahay in fadhiga lagu ballamay soddonka bisha inkastoo aan la ogeyn sida xaalku uu noqon doono saynab abuukar v o a muqdisho haddaba guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa soo saaray war-saxaafadeed uu kaga hadlayo xiisadda maanta ka dhacday aqalka baarlamaanka war-saxaafadeedka guddoomiyaha baarlamaanka waxaa inoo soo koobaysa sahre ciidla nuur maataned xuseen barre go-aankan ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha baarlamanka soomaaliya oo ka koobnaa toban qodob ayaa si faahfaahsan loogaga warramay marxaladihii kala duwanaa ee ka dhaxaloosnaa golaha baarlamanka federaalk soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey waxaana qodobka koowaad ee go-aankaasi lagu sheegay in khilaafka siyaasadeed ee soo wajahay dowladda federaalk uu saameyn weyn ku yeeshay habsami u socodka howlaha baaxadda weyn ee u yaala baarlamanka federaalk ee soomaaliya waxaa kale oo qodobada go-aankan ku xusnaa ka mid ahaa in ilaayo intii khilaafkaasi uu soo ifbaxay uu guddoomiyaha golaha shacabku xilis ka saaray sida war-saxaafadeedka lagu xusay dadaal dheeraadahna geliyey sidii khilaafkaasi lagu xalin lahaa loona hanaan ka baxsan golaha shacabka iyadoo ay u muuqatay in laga dhaxli karo kala qaybsanaan siyaasadeed oo baahsan taasi oo dibudhac baaxad weyn ku keeni karta howlaha golaha shacabka u madalaysnaa kalfadhiga shanaad ee baarlamanka sagaalaad ee federaalka soomaaliya sidoo kale qodobada go-aankan waxaa ka mid ahaa in guddoomiyaha golaha shacabku isku dayey sida warqadani ku qoran inuu qabto kulamadii caadiga ahaa saddex goor iyadoo ajandaha uu ahaa gudbinta golaha shacabka mooshinka kalsooni kala noqoshada hase ahaate ee saameyn ku yeelatay kala aragtino duwanaanshaha khilaafka waxaana golaha ka dhex abuuray nidaam darro baaxad weyn iyo weliba kala qaybsanaan ragaadisay dhammaan howlihii baarlamanka u madalaysnaa fadhigan waxaa kale oo war-saxaafadeedkan go-aanka qodobadiisa ka mid ahaa in la sheegay in kulankii saddexaad oo ajandihii iyo mooshinkii loogu qaybiyey xubnaha balse ay weli taagan tahay xasilooni darro iyo nidaam darro baaxad weyn sidaasi aawadeed baa layidhi mooshinkan oo la yaala golaha baarlamanku wuxuu guddoomiyaha golaha shacabku go-aansaday amaba uu guddoonsaday inaan la gudageli karin ajandaha ilaa iyo inta xal laga gaadhayo xasilooni darrada iyo nidaam darrada baaxadda weyn maadaama mas-uuliyadda koowaad ee guddoonku ay saaran tahay ilaalinta jiritaanka wadajirka iyo habsami u socodka howlaha golaha shacabka waxaa kale oo lagu sheegay war-saxaafadeedkan in iyada oo xaaladii taagnayd xal iyo isu soo dhowaansho midnaba aan laga gaadhin waxaa guddoonka golaha shacabku soo saaray lagana qabtay lixdii bisha noofembar labada kun iyo afar iyo tobanka mooshi kalsooni kala noqosho oo ay ku saxeexan yihiin boqol iyo sideed iyo soddon xildhibaan waxaana guddoomiyuhu sheegay in kulamo gaargaar ah ay la yeesheen xildhibaanadii ku kala aragtida duwanaa khilaafka sidaasi oo guddoonku u si siman sida war-saxaafadeedka lagu sheegay uu ugu jeediyey in laga wada shaqeeyo abuurista xasilooni siyaasadeed guddoonkana lagu siiyo gacan iyo wakhtiba sidii xal habboon oo ku habboon xaaladda dalka iyo danta guud looga gaadhi lahaa khilaafka waxaa war-saxaafadeedkan loogu mahad celiyey dhammaanba qeybaha kala duwan ee shacabka soomaaliyeed culimo awdiinka bulshada rayidka ah iyo qeybaha kala duwan oo iyaga la sheegay in ay ku garab taagnaayeen guddoonka sidii howlahaasi loogu dhammayn lahaa khilaafkaasi soo ifbaxay nidaam xasilooniya aad iyo aad bay umahadsan tahay sahre ciidla nuur oo inoo soo koobaysay war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya halkaad nagala socotaana waa v o a